subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha juulayna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeena saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaali lagu dilay qaar kalena lagu dhaawacay dalka koonfur afrika xaafad lagu magacaabo deelaf oo ku taala galbeedka magaalada kistan waxaa lagu dilay laba muwaadin oo soomaaliyeed kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray ismaaciil cabdi madow waxaana ugu dambeeyey fiidkii xalay la dilay cali maxamuud cadow
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah bandow la sheegay inuu ka jiro magaalada magaalo madaxda ismaamulka soomaalida etoobiya ee jigjiga doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada oo maanta ka dhacaya dalka bakistan dowladda israa'iil oo sheegtay in ay soo riday dayuurad laga leeyahay dalka suuriya qodobadaasi ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
beeralayda maraykanka ayaa heli doona laba-iyo toban bilyan oo dollar oo gargaar deg deg ah si ay uga caawiso khasaaraha la filayo inuu ka soo gaaro siyaasadaha ganacsi ee madaxweyne donald trump xogayaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cad hogan gidley ayaa sheegay in madaxweyne trump uu samayn doono wax walba uu ku difaacayo beeralayda kaalmadani lagu barataarayo beeralayda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha maraykanka waxay ku soo aaday xili la filayo in waxsoo saarka maraykanka uu dhaawaco canshuuro aargudasho ah oo ay kusoo rogeen dalalkii uu waxsoo saarkooda dhowaan maamulka madaxweyne trump duldhigay canshuur kordhin badan beeralayda maraykanka ayaa la saadaalinayaa inay khasaari doonaan malaayiin dollar saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in tacriifta ay shirkadaha iyo beeralayda maraykanka ee waxsoo saarkooda dibadda u dhoofiyay ay la kulmi doonaan khasaaro aan badnayn marka loo barbardhigo faa'iidada ay sugayaan mustaqbalka ee kaga imaaneysa canshuur kordhinta ay duldhigeen shirkadaha ajnebiga ah
laba muwaadin oo maraykana oo la rumaysan yahay inay ka soo barbar dagaalameen kooxda daacish ayaa talaadadii shalay lagu soo celiyey maraykanka si loo maxkamadeeyo waxda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay in ibraahim museybi oo ku dhashay magaalada dearborn ee gobolka michigan iyo samantha al xasani oo kasoo jeeda gobolka indiana ay soo gaadheen cariga maraykanka iyagoo ay weheliyaan ciidamo ka tirsan militariga maraykanka oo kasoo kaxeeyey dalka suuriya bayaan ka soo baxay waaxda cadaaladda ayaa lagu sheegay in ibraahim musebi maantoo arbacaa lasoo taagi doono maxkamad federaal oo ku taala magaalada detroit ee gobolka michigan musebi ayaa lagu eedeeyey inuu kooxda isis u fidiyey taageero dhinaca lacagta sidoo kalena ka garab dagaalamay kooxdani laga soo bilaabo bishii abril sanadkii ilaa ay xooga suuriya ee maraykanku taageeraya ay qabsadeen bishii juun ee sanadkan qabteena dhaahdee bishii juun ee sanadkan kuna qabteen gudaha dalka suuriya alxasani ayaa waaxda cadaaladda maraykanku sheegtay in lagu maxkamadayn doono magaalada hamond ee gobolka indiana waxaa lagu soo eedeeyey inay been u sheegtay hay-adda f b i-da
warkaasina dhegeystayaal waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington warar soomaalida soomaaliya ku saabsan iyo soomaalidaba ayaan idiin haynaa oo idiin soo socda hase yeeshee aan marka hore ku bilowno dalka bakistan malaayiin ruux oo reer bakistan ah ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan xukuumad kale oo rayid ah in ka badan boqol milyan oo ruux ayaa isu diiwaan geliyey codbixinta waxaana ay soo dooran doonaan mudanayaasha baarlamaanka guud iyo kuwa gobolada ku dhowaad afar boqol oo kun oo ciidamo militari ah ayaa sugi doona amniga goobaha laga codaynayo haddaba faahfaahinta doorashadan ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay weriye duraan xasan oo muddo ka badan shan iyo toban sano ku noolaa dalka bakistan haatanna degan dalka canada
maxamed dadka reer bakistan waxay maanta u dareereen goobaha codbixinta dad gaaraya sida lagu qiyaasay boqol iyo lix milyan ayaa doorashadan codaynaya waa sida la sheegay meelo kala duwan oo dalka ayaa doorashadan haatan si toosa uga bilaabatay waxaana la sheegayaa in ciidamo gaaraya afar boqol iyo konton kun oo ciidamada booliiska ah iyo saddex boqol iyo toddobaatan ciidamada milatariga ay amnigooda dad dadweynaha codaynaya ay ilaalinayaan marka doorashadaas ayaa si toosa uga bilaabatay bakistan waa doorasho taariikhi ah waana doorasho doorashadii labaad oo dowlad shacaba intay xilka qabato ay dowlad kale si si toosa ay ugu wareejiso waxaan la soconaa bakistan oo xorriyadda ka qaadatay gumaysti ingiriiska sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartan iyo toddobadii qayb ka mida ah intii ay jirta bakistan waxaa soo hogaaminayay ciidamada milatariga ah waxaana dhici jirtay dowlad walba intaysan xilkeeda dhamaysa inay ciidamadu xoog ku qabsadaan laakiin dowladdan iyo dowladdii ka horreysay ayaa taariikhda inta la ogyahay si nabadgelyo ah waktigooda ku dhamaystay haatana doorashada sidaas ayay ku socotaa maxamed waan gartay marka waa doorasho nooceeya maxaa lasoo dooranaya xubno nooceeya lasoo dooranaya maxamedow doorashadan waa waxaa lagu dooranaya waxa weeye waa baarlamaanka dalka baarlamaanka guuda iyo sidoo kaleeto goboladii ama sidaan u naqaano maamul goboleedyadii oo kaleeto bakistan waxa ay ka kooban tahay afar gobol marka baarlamaankii gobolada iyo sidoo kaleeto baarlamaankii guud ayaa haatan dadweynuhu ay dooranayaan laba boqol toddobaatan iyo toddobo baarlamaanka guud ah ayay maanta dadweynuhu ay dooranayaan iyo sidoo kale shan boqol toddobaatan iyo toddobo xildhibaan oo ka kala imaanaya gobolada marka waa laba doorasho oo isla socoto oo miduna ay tahay tii guud miduna ay tahay midii gobolada waan gartay murashaxiinta amaba tartamayaasha ugu cadcad ee la filayo inay guula ka keenaan waayo maxamedow markaan nidhaahno musharaxiinta waxaa jira musharaxiin kor u dhaafaya laba iyo toban kun oo musharax laakiin sidaad la socotid bakistan waxaa tan iyo intay gumaysta ingiriiska xornimada ka qaadatay soo hogaaminayay laba xisbi oo inta badan dadku ay u kala codayn jireen oo labada xisbi oo kale ahaa xisbiga la yidhaahda b b b oo ay hogaamin jirtay banazir buto ama si kaleba haddaanu idhaahno reer buto ay hogaamin jireen iyo sidoo kale xisbiga la yidhahda bakistan muslim league n oo uu hogaamin jiray nawaz sharif ama si kale haddaan dhaano reer sharif ayagu xisbigaas ay soo hogaamin jireen marka markaan ka nimaadno tirada farada badan u tartamaysa kuraastan waxaa haatan loolankan uu ka dhexeeya waxay tahay xisbiyada la yidhaahdo bakistan muslim league nawaz iyo sidoo kale cimraan khan iyo xisbiga la yidhaahdo b p p saddexda xisbiye ayaa ugu cadcad musharaxiinta marka la yidhaahdo haatan talada u ordeysa laakiin waxaa xusid mudan maxamedow doorashooyinkii hore labada xisbi ayaa inta badan ku tartami jira laakiin waxaa carcar leh oo haatan aada loo hadalhayaa waxa ay tahay cimraan khan oo kun sagaal boqol iyo sagaashanka asagoo siyaasadda kusoo biray awalna ciyaartooy horey u ahaa oo haatan aad loogu dhaweynayaba lagana yaabo sida la leeyahay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee dalka bakistan inkastoo haatan aanan ka hor dhacaynin marka hadalhayn badan oo dhanka cimraana ayaa jirta laakiin saddexdaa xisbi ayaa ugu ugu horeeya labada xisbi oo ugu sii horeeyana waa xisbigii uu hogaamin jiray nawaz sharif iyo xisbigan uu hogaaminayo cimraan khan laakiin sidaan la soconama nawaz sharif iyo gabadhiisiba haatan xabsiga ayay ku jiraan halka walaalkii shaabaaz sharif oo asagu haatan uu xisbigiisii hogaaminayo waan gartay waxaan soo hadal qaadnay cimraan khan oo dadka qaar ay leeyihiin saa sheegtay waa kuwa ugu cadcad lagana yaabo in xilka ra-iisul wasaarenimo uu ku guuleysto waxaan ognahay in dalka maraykanku uu yahay dal dan weyn ka leh dalka bakistan oo dabcan dagaalka uu kula jiro taalibaanka afghanistan ayuu qeyb ka yahay haddii cimraan khan uu guuleysto siduu noqon doonaa xiriirka maraykanka iyo dalka bakistan maxamedow cimraan khan waxa uu taageero ka helayaa inta badan dadka reer bakistan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxa uu horey bakistan ugu soo horiyey guulo la taaban karo marka la fiiriyo xiliyadii uu ciyaartooyga ahaa taageero badan ayuu ku haystaa gudaha dalka bakistan sidoo kale waxaa la sheegaya ciidamada milatariga dalka bakistan oo ayagu awood xoogan leh in ay taageeraan ama ay taageersan yihiin cimraan khan waa sida la sheegaya inkastoo ciidamada ay dheheen doorashadan anagu dhexdhexaad ayaan ka nahay laakiin warar badan ayaa sheegay oo laga yaabo in ciidamada ayagu ay la jiraan cimraan khan siyaasada arrimaha dibadda marka ay timaado cimraan khan waxa uu sheegay in siyaasad wanaagsan uu kula dhaqmi doono wadamada dibadda gaar ahaan maraykanka waxaan la soconnaa maraykanka iyo bakistan inuu ka dhexeeyo iskaashi xagga argagixiso la dirirka ah marka ilaa iyo haatan ma garanayna sida xaaladdu ay noqon doonto laakiin sida uu sheegay wuxuu sheegay in uu xiriir fiican uu la samayn doono waxaadna moodaa wadamada reer galbeedku in ay haatan cimraan khan ay ku xaglinayaan in doorashadan haatan uu asagu taageero ka helaya ciidamada militariga marka waa wax naga qorsoon waxa soo bixi doona laakiin asagu ilaa iyo haatan wuxuu leeyahay xiriir fiican ayaan isu hoyin doonaa bakistan wa gartay ururka taalibaan ee dalka bakistan dabcan urur dabyar shidaya ma aha loolan adag buu dowladda geliyaa haddiiba ay dhacdo sida aynu hadda ka hadlaynay cimraan khan uu guusha uu helo siduu ekaan doonaa dagaalka u dhexeeya dowladda bakistan iyo ururkaas taalibaan ee dalka bakistan dagaal dhimasho iyo dhaawacba fara badan sababay ayaa horey oga dhacay bakistan gudaheeda kaasoo u dhexeeya dowladda iyo taalibaan cimraan khan gobolka haatan uu kasoo jeeda ee la yidhahdo khaybar bakhtunkhua oo inta badan xisbigiisa uu ku xoogan yahay waa xisbiga inta waa meelaha inta badan ay qalalaasa iyo qaraxyadu ay ka dhacaan waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda markii uu xilka qabto haddiiba uu xilka qabto sida uu markaas dabcan ay isu fahmaan ama sidii ay ay isugu soo dhowaadaan laakiin ilaa iyo haatan wax uu ka hadlay oo ku aadan sida uula tacaamuli doono iyo inuu wadahadal la furi doono taalibaan iyo in kale ma ay jirto maxamed marka waxaanu arki doonaa hadduu guulaystay iyo siduu markaasi ula tacaamulo duraan xasaniire oo ah saxafi muddo ka badan shan iyo toban sannadood ku noolaa bakistan oo maxamed cabdi xasan sandheere uga warramaya doorashooyinka maanta ka dhacaya dalkaasi bakistan ee baarlamaaniga ah halka aad kala socoteenna waa v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba wararka ka imanaya magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in rabshada ay dhaceen ka dhaceen magaalada maalmihii lasoo dhaafay rabshadaha ayaa wararku sheegayaan inay salka ku hayaan dad u soo baxay iyaga oo doonaya in dad ka xidhan ay dowladdu sii dayso dhinaca kale waxaa lagu baaqay laba shir oo la sheegay in lagaga tashanayo aayaha gobolka ismaamulka haddaba faahfaahinta shirkan iyo xaaladda amniga magaalada jigjiga ayaa nuur xasan nuur oo stuudiyaha ugu weeliyay waxa uu ka waraystay abshir axmed shabeel oo ka mid a dadka deegaanka haatanna ku sugan magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya waad mahadsan tahay nuur dabcan waxay ku bilowdeen shalayto markii ay dhallinyaradu isku dayeen inay soo daystaan dadka xorriyadda laga qaaday ee ku jira xabsiyada ayaa arrintaasi ay timid kadib markii ay ciidamada xoog ku muquuniyeen dhallinyarada oo si nabadgelyo ah ku yimid saldhigyada ay ku xidhan yihiin dadka xorriyadda laga qaaday oo markaa dhallinyarada baacsaday si runtii arxan darraana dhalintooda dhaqmay taas ayaa keentay in dawladdu ay maanta soo dhoofto ciidan aada u badan magaalada jigjiga iyadoo ila caawa ay dambidoodaasna ay saaran tahay magaaladii marka si rasmi ah miyaa loogu dhawaaqay in magaalada ay bandow tahay maaragtay xilliga habeenki habeenkii ah run ahaan marka dib loo eego taariikhda magaalada jigjiga tobankii sanadood ee u dambeeyey waa waxaan ku custayn in ciidan laxaad leh oo aada u hubaysan oo militaria oo new polica lagu soo daadiyay magaalada waa wax horey ugu jiray laakiin wakti xaadirkan iyadoo aan warbaahinta laga baahin amarada bandowda ayay dhacdadani timid waana mid lagu sii xoojinayo caburintii sii jirtay ee lagu hayay shacabka magaalada jigjiga waa gartay marka baraha bulshada gaar ahaan facebooka ayaa waxaa lagu baahiyey oo aada loogu wadaagay muuqaalo muujinaya dhalinyaro qaylinaya oo dhagxaan tuurayay marka dhalinyaradaasi maxay ka cabanayeen waa nasiib daro dowladda ayaa ka dhaga adagtay inay dalabto dhegaysato dalabka dhalinyarada oo si xorriyada usoo baxay oo dalbanayay in dadka maxaabiista ee xabsiyada ku jira deegaanka ee dowladdu ay sheegtay inay sii daysay laga dhabeeyo soo dayntooda xabsiga jeelwaadeen oo dowladdu ay kula kulantay fadeexadii abid ugu weynayd dadka soomaalidaana lagu dhibaateeyey ayaa dadkii xabsi bedel loo sameeyey qaarkood oo jeelasha xeryaha militariga iyo booliiska ee magaalada jiga loo qaybiyey taas ayay dhalinta dalbanayeen in laga dhabeeyo makaabiista lasii daayo jeelasha ilaa haatan baaqiga ku ah laakiin waa tii ay dowladdu sheegtay in xabsigii jeel ogaadeen la xirayo oo maaragtay laga sii daayay dad aada u tiro badan marka maxaa caddayn kara in dadkaasi aanan lasii daayin ama meelo kale lagu xiray xaqiiqdii aada bay u caddahay in arrimahaasi aana waxba ka jirin maxaabiista abid ugu badnayd ayaa ku jirta xabsiga deegaanka soomaalida dhalinyaro aada u fara badan oo aqoon-yahana iyo dad fara badan oo magac bulshada ku leh ayaa weli aan xorriyadoodii helin oo ku maqan xabsiyadaasi gobolka magaalada jigjiga oo aan rag raqi ruuxan lahayn ilaa haatan meel ay ku dambeeyeen marka ma jirto dawladdu waxa ay dadka kaga dhaadhiciso in ay xabsiyadii faaruqisay way isku dayeysay inay ka jawaabto fadeexadii ay kala kulantay hay-adaha human rights watch laakiin ilaa haatan ma jirto wax bulshada soomaalida qanciya oo makaabiistii ay dadkii ay xorriyadoodii ku xelaan waayahay waxaa jira shirar lagu baaqay oo la filayo in bisha agost bilowgeeda ay ka qabsoomaan gobolka midna la filayo inuu ka dhaco magaalada diridhaba ka kalena jigjiga marka haddii aan ku horeyno shirka diridhaba bal noo faahfaahay maxaa looga hadli doonaa shirkaasi waxaa looga arinsanayaa xaaladda guud ee dadka soomaaliyeed ee dega degaanka soomaalida waana mid loogu diyaar garoobayo isbedel weyn oo dadka soomaalida u qeyb ka noqdaan oo lagala qaybgalo rajada cusub ee dalka ethoobiya waana mid dadka soomaalida ee isbedel doonka ah ee danaynaya in ay karaamadooda iyo sharafkooda ay soo ceshadaan ay uga tashanayaan aayahooda iyo sharafkooda marka cid walba ay u furan tahay inay kasoo qeyb galaan waxaana qabanqaabiyey waxgaradka iyo aqoon-yahanka ee soomaaliyeed waayahay marka mar haddii shirkani aayaha soomaalida ethoobiya looga hadlayo oo dadkii akhyaarta ahaa oo idil ay isugu imaan doonaan diridhaba muxuu kaga duwan yahay shirka kale ee isna la filayo isla agos in lagu qabto magaalada jigjiga waa nasidaro garaad kulmiye garaad maxamed oo kamid ah cuqaasha gobolka soomaalida ee hormuudka noo ah oo aanu tixgelinayo sharaf u hayno in uu gobolka halkaasi kaga dhawaaqo shir kale oo dadka soomaalida u cilaamiyo iyadoo rajo la-aan ay jirto iyo wax kalsooni aan u abuureyn dadka soomaalida ah isagoo ku baaqay in gogol lagu qabto iyo wadatashi magaalada jigjiga oo runtii ah meel dadka soomaalida ah aan wakti xaadirkan fursad usiin karin in aayaha iyo mustaqbalka looga tashado oo waxay ka dhigan tahay ama dhammaantayo aanu ku aanu nahay dad ku jira aqal gubanaya oo markaa isku dayaya inay badbaadaan oo qaarkoodna ay daaqadaha ka baxayaan qaarkoodna ay albaabada ka baxayaan marka garaadku runtii xalun buu raadinayaa laakiin waanu uga aragti duwan nahay in shirweynahaasi uu halkaasi ka qabsoomi karo
kaasi wuxuu ahaa abshir axmed shabeel oo ku sugan magaalada adis ababa khadka telefoonka ee magaaladaas nagu rameeyey waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari oo stuudiyaha igu heliya
waa tahay dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay oo aan xiriir la sameynay dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya hase yeeshee aynan noo suuro gelinin inaan khadka telefoonka ku helno haatanna koonfur africa laba nin oo soomaali ah ayaa labadii maalmood ee u dambeysay lagu dilay dalka south africa iyada oo saddex kalena la dhaawacay tirada guud ee soomaalida dalkaasi lagu dilay ayaa toban qof kor u dhaaftay bishan aynu ku jirno ee julaay haddaba dilalka u dambeeyey iyo sida ay wax u dhaceen ayaa maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ugu weheliya uu ka wareystay cumar maxamed kiyo oo ah suxufi degan dalka south africa
saacadihii ugu dambeeyey magaalada capton ee koonfur africa gaar ahaan xaafad lagu magacaabo delas oo ku taala galbeedka magaalada capton waxaa lagu dilay laba muwaadin oo soomaaliyeed kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray ismaaciil cabdi madhow waxaana ugu dambeeyey fiidkii xalay la dilay cali maxamuud cadow oo goobta dilka u ka dhacayna waa isla hal xaafad oo ka mid ah xaafadaha isku rararka ee dadka madowga degan yihiin ee dalka koonfur africa waxaa sidoo kale jirtay in saddex qof oo ganacsato soomaaliyeed oo dukaan hal dukaan jooga lagu weeraray islamarkaana saddexdooda dhaawacyo loo geystay qeybaha jirka iyadoo loo adeegsaday imbaadyado ama dadka sida u yaqaaneen maqaro kuwaas oo burcad koonfur african ee halkaasi howl ay dukaanka ay joogeen ay galeen islamarkaana ay ku dhaawaceen ayna ka qaateen in waxyaabihii yaallay dukaanka la lacago iyo sigaarka iyo in gabitaan meesha yaallay iyo kaararka ku hadalka taleefanada waan gartay cumar waad ii sheegtay saddexda wiil ee lagu dhaawacay dukaankooda xoolahoodiina la qaatay hase yeeshee labada dhintay ilaahay ha u naxariistee hub noocee lagu dilay iyaga ganacsata may ahaayeen mise dad caadiya oo waddanka degan bay ahaayeen dambeeyey ee la dilay waxa uu ahaa sida la ii sheegay nin shaqaale oo islamarkaana ka shaqeynay dukaanka lagu dilay isagoo taagnaa afaafka hore ee dukaanka fiidnimadii xalay ayuu halkaasi ka dhacay xaafada deraf ee magaalada tipton midka kasii horeeyay oo lagu magacaabo oo lagu magacaabo ismaaciil cabdi macow kaas waxaa la sheegay in dukaanka oo qeyb ka lahaa burca guweysan ayaa daaqada ama meesha adeega dadka loogu dhiibo oo ah meel aada u yar maadaama dukaamada inta badan aanan la gelin gudaha loo gelin lagana ay dadkana ka adeegin cabsi darteed ayaa meeshaas kooxda burcadda ay ka xabadayeen sidaasna uu ku dhintay marxuum ismaaciil cabdi macow waan gartay dad kalaa la sheegaya in bishan intii lagu jiray bishan julaay iyagana dhibaatooyin loo geystay haddaad bal faahfaahinta arrintaana siisid ilaa laba iyo toban qof oo soomaali ah ayaa siyaabooyin kala duwan loogu dilay dalkan koonfur africa bishan sii dhammaanaysa dililka ugu badan waxay ka dhaceen xaafadaha isku raranka ee ku yaala magaalada jibtan oo dadka madowga fuqarada ah ay degan yihiin sida kaalija dalaf iyo filipi oo ah goobo dadka dadka madowga ay degan yihiin sidoo kale dil kale waxa uu ka dhacay magaalada port elizabeth ee dalkan koonfur africa iyadoo sagaalkii bishan in lagu magacaabi jiray seen islamarkaana ahaa inta muddo waddankaana ku sugnaa in lagu dilay magaalada durban ee dalka koonfur africa waxaad moodaa in dilalka bilba bisha bisha kusii dambeysada ay sii kordhayaan iyadoo kooxaha burcadda ay ku beegsanayaan goobaha ganacsiyada ay soomaalida ku leeyihiin duulooyinka hoos yimaada magaalooyinka ugu waaweyn dalkana koonfur africa dilalka ugu badanna waxay dhacaan xiliyada fiidkii oo soomaalida dukaamahooda ay furan yihiin islamarkaana ganacsiga xoogiisa u socdo waan gartay marka deegaanadan ciidamada amnigu ma ka howlgalaan maxay xaaladdu sidan ay ugu daran tahay inta badan in goobaha tuulooyinka ah saldhigyada booliska aada ayay ugu yar yihiin markii ay wax dhacaan oo keli ay gaaraan booliska kumana guuleystaan inay gacanta kusoo dhigaan burcadda falalka amni darada geystay taa ayaana suurtagal ka dhigaysa in burcadda ay kordhiyaan weerarada ay ku hayaan goobaha ganacsiyada ajaanibta ay ku leeyihiin dalkan koonfur africa marka ajaanib kaleo sida soomaalida loo weeraraa ma jirtaa mise waa soo soomaalida oo keliya
waxay ku badan yihiin oo keliya soomaalida marka la fiiriyo ganacsiyada ee ajaanibta kale sida ethoobiyaanka bangladeeshka iyo bakistaanka axun baa loo geystaa laakiin inta badan dhibaatada ugu xoogan waxay soo gaartaa soomaalida kuwa oo kuwa oo lagu toogto dukaamaha ay ku sugan yihiin waan gartay sababta miyaa la garanayaa lama xaqiijin kara ilaa haatan burcadda burcadda sababaha ay u tooganayaan soomaalida ganacsiyada ku leh iyo tuulooyinka hoos yimaada dalkan koonfur africa waan gartay cumar arrimahan aad bay usoo noqnoqdeen dadka soomaalidu cabsidan jirta darteed ma miyayna arkaynin khatarta ay leedahay arrintani in bil gudaheed dad toban kor dhaafay ay dhintaan mana aha wax bishan ku koobane laakiin xiliyo kala duwan oo horena ay arrintaasi ay dhacday inta badan soomaalida marka ay dilalka dhacaan marka ay dililka ku kordhaan waxay sameeyaan goobahooda ganacsiga waxay xiraan xiliyada fiidkii hore taa oo sabab looga dhigayo in ay ammaankooda ilaalinayaan maadaama aysan jirin ciidamo gaar ah oo u xil saaran in ganacsiyada soomaalida ay ilaaliyaan
kaasina waxa uu ahaa suxufiga cumar maxamed cumar kiyow oo isaga oo ku sugan dalka soud africa khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatanna kaahira dowladda israel ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad ay leedahay dowladda suuriya israel ayaa sheegtay inay adeegsatay hanaanka difaaca hawada markii ay diyuuraddaasi soo gashay hawada buuraha golan oo israa'iil ay suuriya ka haysato dowladda suuriya ayaana ilaa iyo hadda ka hadlin arrintaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena qaahira xuseen cismaan saxnuuni dowladda israa'il ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo suuriya leedahay kadib markii ay ku xadgudubtay xuduudda hawada ee buuraha golan hayd ee dalkaasi waa sida ay sheegeen warbaahinta israa'iil ciidamada israa'il ayaa warmurtiyeed ku sheegay laba gantaal oo batriot ah inay ku soo rideen diyaaradda suuriya laga leeyahay kadib markii ay soo gashay hawada israa'il warmurtiyeedka ka soo baxay ciidamada israa'il ayaa si adag loogu sheegay diyaaradda ay soo rideen inay gudaha u soo gashay hawada dalkaasi ilaa iyo laba kilomitir warbaahinta israa'il ayaa sheegtay dadka deegaanka waqooyiga dalkaasi inay arkeen laba gantaal oo lala beegsaday diyaaradda islamarkaasina ay maqleen qaraxyada gantaalahaasi duuliyaha waday diyaaradda suuriya ayaa ku geeriyooday waa sida ay baahiyeen warbaahinta israa'iil ciidamada israa'il ayaa maalmihii ugu dambeeyey heegan buuxa ku jiray ka gadaal markuu isa soo taray dagaalka ka socda koonfurta dalka siiriya gaar ahaan duqaymaha xukuumadda dimishiqa ay ka fulinayso meel u dhow xuduudda ay wadaagaan labadaasi dal wakaaladda wararka ee dalka suuriya oo soo xiganaysa ciidamada dalkaasi ayaa sheegtay in israa'il ay beegsatay diyaarad dagaal oo suuriya leedahay inkastoo warka aan lagu sheegin in diyaaraddaasi ay soo dhacday ciidamada suuriya ayaa sidoo kale sheegay diyaaraddaasi inay fulinaysay duqaymo ka dhan ah kooxaha argagixisada ee ku sugan dulaydka waadi yarmuuga ee dalkaasi siiriya waa markii ugu horeysay oo dowladda israa'il ay soo rido diyaarad suuriya ay leedahay tan iyo sannadii labada kun iyo afar iyo tobankii arrimahan ayaa imaanaya maalin kadib oo israa'il ay bilowday inay adeegsato markii ugu horeysay nidaamkeeda difaaca gantaalaha ee loo yaqaano david sling shot arrintan ayaa xukuumadda israa'il ay samaysay kadib markii laba gantaal oo laga soo ganay suuriya ay ku dhaceen meel u dhow xarunta difaaca hawada ee dalkaasi israa'il nidaamka cusub ee difaaca hawada israa'il ayaa lagu sheegaa inuu yahay hab cusub oo isku xiraya habka loo soo rido gantaalaha riddada gaaban iyo kuwa riddada dheer ee balastikada laba maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda suuriya ay bilowday inay duqaymo ay ka fuliso deegaano u dhow buuraha golon hayd oo ah meel ay ku dhuumaalaysaan kooxaha mintidiinta ee ka soo horjeeda dowladda bashaar al asad xuseen saxnuuni v o a khahira aad buu mahadsan yahay xuseen haatana dhinacii heesaan shallaacaynaa heesta runay soor iyo fannaankii allahu naxariistee maxamed saleebaan tube
dhirtu raama bixiso ruuc midhaa leeday rayskiyo barwaaqadu wili xudgooyin rayskiyo barwaaqadu wili xudgooyin bilagu maree wadraaligelise ne isoo eeg rune isoo eeg raxabadano roobku uu ku horo biyu laba rogmanayaan meel raxabadano roobku uu ku horo biyu laba rogmanayaan heestaasi dabacsan iyo codka macaan ee maxamed suleymaan tubiic allahu naxariista ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinaca farsamada oo inoo joogay ilyaas gabriyahu tan iyo kulan damba dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa heesta ruun sidaa iyo
nabadgelyo dhalayo kristu ay isqabatoon lagu raacin xoola